halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afiimada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabtiga bisha ogostna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdilcasiis xuseen cismaan iyo nuur xasan bukhaari
qodobada aan idaacadeenna saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo la filayo inay go'aan ka qaadato xiisadda ka dhex taagan maamulka hirshabeelle ee ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulka cali cabdulaahi cusuble go-aanka iyagaa iskale laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go-aan gaarnay baarlamaanka go-aankiisa in la raacaan rajaynayna ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta saddex wasiir u yimaadeen oo yidhaaheen wixii la sheegaa sharciga ah xilkia laga qaado runa
waxaan kaloo idiin haynaa madaxii istaraatiijiyada aqalka cad stephen bannon oo xilkaasi laga qaaday madaxweynaha turkiga oo dadka turkida ah ee deggan jarmalka ugu baaqay inaysan u codayn xisbiyada siyaasadda oo uu sheegay inay cadow ku yihiin turkiga dalkan maraykankana gobolka washington waxaa la sheegayaa in bilaysku ay toogasho ku dileen nin soomaali ah ciyaarihiina waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka booliska dalka finland ayaa sheegay in ay ku dhinteen laba qof ugu yaraan lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu nin ku hubeysnaa toorrey uu midiyeeyey dad ku sugnaa magaalada xeebeedka turku ee dhacda koonfur galbeed ee dalkaasi boolisku waxay sheegeen in ay lugta ka toogteen kadibna xireen qofka looga shakisan yahay inuu weerarka ka dambeeyey waxaa kale oo ay sheegeen inay ku raad joogaan rag kale oo loo malaynayo in ay qayb ka ahaayeen weerarka wasiirka arrimaha gudaha ee finland paula risiko ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin heybta ninka weerarka geystay balse uu qofka la qabtay uu u muuqaal ekaa qof ajnebi ah marcos lain oo ka tirsan xafiiska damibaarista qaran ee finland ayaa sheegay inaysan hubin in weerarkan uu yahay mid argagixiso iyo in kale magaalada turku ayaa boqol iyo afartan kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda finland ee helsinki
warbaahinta dalka sbain ayaa sheegtay in nin loo malaynayo inuu darawal ahaa oo lagu magacaabo muusa okabar oo ahaa ka mid ahaa dadka la tuunsanaya inay ka dambeeyeen weerarkii barcelona lagu dilay israsaasayn dhex martay isaga iyo bilayska wararka ayaa sheegaya in ninkaasi oo toddobiyo toban jir ah uu ku jiray liiska shan qof oo lagu tuhumay in ay booliisku ku dileen magaalada xeebta ku taalla ee camberleys waxaana shilkaasi uu dhacay saacdo yar uun kadib markii baabuur uu dad ku jiiray magaalada barcelona halkaasina ay ku dhinteen saddex iyo toban qof boqol kalena ay ku dhaawacmeen sarkaal ka tirsan ayaa booliiska ayaa u sheegay wakaalada a b in darawalkii gaarigaasi uu ka mid ahaa shantaasi qof ee lagu dilay camberleys wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la filayaa inay go-aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka hirshabeelle taasoo ka dhalatay markii ay xubno xildhibaano ah ay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka cali cabdulaahi cosoble oo isaguna go-aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darra ah wafdi ay dowladdu u dirtay inay soo qiimeeyaan islamarkaana dhexdhexaadin ka galaan xaaladaasi ayaa dib ugu noqday magaalada muqdisho waxayna labada dhinac kula kulmeen magaalada jowhar waxayna dowladda u gudbinayaan sida ay ula muuqato ama tala soo jeedin ah oo a la filayo dowladdu in ay arintaasi ka soo saarto warbixintan waxaa inoo hayay waryaheenna nuur bukhaari xaaladda magaalada jowhar ayaa saaka degan waxaana labada dhinac ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyay ay haatan dhowrayaan go'aan ama soo jeedin ka timaada dowladda dhexe markii ay dhegaystaan wasiiradii jowhar u tegay dhexdhexaadinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadista cali cabdulaahi cusuble xubno ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa madaxweyne cali cabdulaahi cusuble xilka ka qaaday kadib markii ay sheegeen in uu waajibaadkiisii gudan waayey hase yeeshee mudane cusuble ayaa go'aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darro ah magaalada jowhar waxaa ku wada sugan cusuble iyo xubno xildhibaano ah oo taageersan iyo weliba xildhibaanada kale ee isaga xilka ka qaaday islamarkaana xilkiisii si kumeel gaar ah ugu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka cali guudlaawe dowladda dhexe ayaa si ay u qaboojisay xiisadda labada dhinac ka dhex taagan waxa ay khamiistii jowhar u dirtay wasiirada arrimaha gudaha amniga iyo waxbarashada kuwaasoo labada dhinac kulamo la qaatay xildhibaan xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ee xilka ka qaaday madaxweyne cusubleh ayaa v o eeda uga warramay wixii ay ka wada hadleen ergadii ka socotay dowladda dhexe annagu dhinaceenna ma ahe xildhibaanadoo dhan siddeetan iyo lix xildhibaan ayay toos u arkeen siddeetan iyo lixda xildhibaana waxay u sheegeen inay shalay ay iyaga doorteen mudane madaxweynihii hore mudane cali cabdullaahi cosoble haddana ay xilki ka qaadeen iyagu waxay noo sheegeen in baarlamaanku codkiisu inaan la dhaafi karin in ay iyagu yihiin warar xaqiiqa ay raadinayeen isla markaana ay arkeen waxa jiro ayna kula naqanayaan muxuu ahaa dowladda dhexe ayna sheegi doonaan waxa ay soo arkeen faarax maxamed cismaan oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ee taageersan madaxweyne cali cabdulaahi cosobleh ayaa isaguna v o eeda u sheegay wixii ay dhankooda wasiirada u sheegeen walaa anaga dhinacana waa nala kulmeen waa sax madaxweynaha waa la kulmeen xalay waa la kulmeen maanta waa la kulmeen annaga baarlamaanka waa nala kulmeen kullow wixii jiro xaqiiqaha aynan arkeen oo meesha ka jiray oo sharci darrada ahay de annagu waxay jiraan u sheegnay ayaguna waxay kula laabanaan ciddii la eedeeyey iyo sharciga hadda dalka ugu salay maxkamadda in lala tigsado ciddii hadda sharci darrada iyo burburin afdembi dhicisoobay isku dayday inay macnaha ay tilaabo sharciga ka qaado ergada dowladda dhexe ay soo dirtay oo shalayba muqdisho ku laabtay ayaa la filayaa inay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wixii ay jowhar kala soo laabteen waxaana ilo ku dhowdhow dowladdu ay sheegayaan in dowladda ay go-aan ka soo saari doonto xiisadda taagan iyo weliba siday u aragto in lagu xallin karo xildhibaanada hirshabeelle ee xilka ka qaaday cosobleh waxay sheegeen in ay dowladda dhexe ka rajaynayaan inay ku taageerto go-aanka ay xilka uga qaadeen cali cosobleh waa kan xildhibaan maxamed ibraahim wallaahi kolley waxaan kuu sheegaa baarlamaan go-aanka uu gaaray aqlabiyada la raaca baarlamaanka aqlabiyadu go-aan ku gaaray dowladda federaalkana waa baarlamaanteri waa wuxuu waa federaal annagu go-aanka iyagaa iskale laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go-aan gaarnay baarlamaanka go-aankiisa in la raacaan rajeynayna laakiin dhinaca kooxda cali cabdulaahi cusubleh ayaa iyaguna sheegay in aysan marnabo aqbali doonin in dowladda dhexe ay raacdo go-aanka xilka qaadista cusubleh oo ay ku sheegeen mid sharci darro ah waa kan xildhibaan faarax maxmed ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta saddex wasiir u yimaadeen oo yidhaaheen wixii la sheegaa sharciga ah xilkiya laga qaado runa madaxweynuhu waa madaxweyne hirshabeelle shalay system saxa oo sharciga lagu doortay saxaafadda goobjoogeed beesha caalamka goobjoogeed adduunka o dhan laga daawanayay xilka baarlamaanku ayagaa u doortay wayna ka qaadi karaa laakiin systemkii shalay lagu doortay system lamid oo sharciga in xilka looga qaadaa waajib laakiin marnaba ma dhici doonto toban xildhibaan iyo wax lamid a inay inta meel isku soo xiraan boqolaal ha noqdaan haday rabaan inay yidhaaheen madaxweynaha xil ka qaadnay waa sharci darro wax macnaha hadda oo adduunka ka dhacana maaha si kastaba ha ahaatee dowladda dhexe ayaa la filayaa in ay maanta ama maalmaha soo socda ay go-aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka hirshabeelle ee magaalada jowhar
waryaheena nuur xasan bukhaari ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey
stephen bannon madaxii istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa xilka laga qaaday jimcihii shalay bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhegaysan jiray madaxweyne trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog waxaana lagu eedeeyaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne trump uu xilka ku guulaystay bannon ayaa dib ugu noqday warbaahinta bribard ee faafisa fikirka dadka caddaanka ah ee cunsuriyiinta ah haddaba ereyadda stephen bannon ma dejin doontaa xiisaddii iyo jahwareerka ka dhex jira shaqaalaha aqalka cad sidoo kale banan dagaal ma ku qaadi doonaa trump su-aalahaasi ayaa cabdilcasiis cusmaan oo istuudiyaha ugu weheliya uu weydiiyey faysal deri oo ka mid ah soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota
runtii sida aada ka dhawaajisay cabdicasiis waxaa in dhoweydba la filayay in uu ama isagu iskii uga tegi doono shaqada marka wuxuu qeyb ka ahaa steve bannon kooxaha aadka u mayalka adag oo ayagu ka dambeeyey doorashadii madaxweynaha trump madaxweynaha trump lafahaantiisa ayaa haddaynu falanqeyno wuxuu dareemay in uu hadheeyey steve bannon oo waxyaabo badan oo uu qabtay madaxweynuhu ama falal badan oo uu ku kacay in dadku ay mar walba u eedeeyaan ama ay ku tilmaamaan inay tahay fikir fikirkaasi uu ka yimi steve bannon marka madaxweynaha laftiisa ayaad moodeysa in dhaweyd inuu dareemayey inuu rabay in uu bal waxyaabaha uu sameynaya isaga uu qaato creditkeeda ee aan la siinin steve bannon waxaan kaloo ognahay anoon kusii dheeraan steve bannon in uu dagaalo badan kula jiray dad badan oo kamid a aqalka cad oo uu ka mid yahay wiilka qaba gabadha uu dhalay madaxweynuhu eloy cushner oo aan isagu heshiis fiican iyo wada shaqeyn fiican aysan ka dhexaynin waxaan ognahay inuu steve bannon ka xumaa in la taliyaha xagga dhaqaalaha ee madaxweynaha cohen oo ah isagu nin la og yahay inuu xisbiga dimuqraadiga ka tirsan yahay oo uusan aada u rabin waxaan ognahay in in madaxa laanta shaqaalaha ee aqalka cad john kelly laf ahaantiisu inuu diidanaa steve kelly inuu sii joogo aqalka cad waa tahay stephen bannon isla markii xilka laga qaaday oo aqalka cad ka tegey waxaa la sheegay in uu dib ugu noqonayo warbaahinta mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga dhinaca fog ee brightby la yidhaahdo waxayna soo qorayaan inuu wacad ku marayo stephen bannon inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro dadka ka soo horjeeda madaxweyne donald trump haddana dhinaca kale wargeys the financial aan idhaahde weekly standard waraysi uu siiyey bannon wuxuu ku sheegay erayo la odhan karo waa waxay lidi ku yihiin madaxweyne donald trump oo waxaaba ka mid a inuu yidhi in madaxtinimadii donald trump ee ay u soo dagaalameen kuna guuleysteen ay dhammaatay marka waxaa muuqata in dagaalkiisu keliya aanu ku wajahnaan doonin qolada donald trump ku wajahan mucaarad ku ah balse haddana si toosa uu u weerari doono donald trump su-aasha hadda aad aada uga laisweydiinaya waa arrinta aad hadda ka dhawaajisay oo ah markii uu ka tegayay subaxnimadii aqalka cad waxa uu yidhi dagaalkii waan sii wadaya wuxuuna u muuqday nin in difaacaya madaxweynaha laakiin galabnimadii waxaa caddayd inuu yidhi madaxweynenimadii aynu usoo dagaalanay waa dhimatay taa macnaheedu waxa weeye in dagaalkiisu uu kusoo wajahnaan doono madaxweynaha marka waxa isweydiin leh oo hadda dad badan isweydiinayaan madaxweynihii oo ay kasoo horjeedaan kooxaha xisbiga dimuqraadiga taageera kooxa ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo oo kooxaha qunyar socodka ah iyo hadda oo ay kooxii xag jiray ay kasoo horjeestaan yaa uu la noqon doonaa jaalle ama saaxiib u noqon doona madaxweynaha yaa se difaaci doona ma sii joogi doonaa madaxweynuhu arrimo badan baa marka isweydiin mudan haddii kooxaha mayalka adage ay si toosa uga hor yimaadaan madaxweynaha waa tahay dhinaca aqalka cad markaan eegno maadaama buuq badan iyo jahawareer badan uu ka dhex jiro oo ay shaqaalihii isku wada dheganaayeen oo fikrado kala duwan ay kala aaminsanaayeen ka bixitaanka stephen bannon aqalka cad jawigiisu muxuu noqonaya runtii aqalka cad saddex kooxood baa laisu haystay waxay ahaayeen kooxo ayagu xisbiga jamhuuriga kuwii ka tirsanaa ee uu ninkii hore ee shaqada laga eriyey madaxii laanta shaqaalaha iyo kooxood steve bannon taageersan iyo kuwo qaraabo la-a madaxweynaha oo wiilka gabadhiisa qaba iyo ku xidhan marka markii horeba jahwareer dhowr dhinacabaa ka jiray marka hadda waxaad moodaa inay kooxihii steve bannon taageersanaa laba unbaa hadda kasii harsan lakiin intoodii badnayd ay tageen kooxihii madaxweynaha ay qaraabada ahaayeenna ay murankii badnaa iyo dagaalkiidii ausan hadda dibadda aada ugu soo bixin marka waxaad moodaa in aada iyo aada hadda moralka shaqaalaha aqalka cad uu aada usoo kacayo maadaama kooxihii badnaa ee is haystay ay qaar badani meesha ka baxeen dhinaca dimuqraadiyiinta markaan eegno waxaa jira dimuqraadiyiin badan oo madaxweyne trump ugu baaqayey in ninkan stephen bannon uu aqalka cad ka eriyo maadaama iyagu u arkayeen inuu yahay nin fikir adag oo ka dambeeya hadallada cunsurinimada ku salaysan ay ku eedeeyaan madaxweyne trump dhinaciisa inay ka yimaadaan imika way soo dhoweeyeen in ninkii meesha laga saaray marka soo dhoweyntoodu maxay soo kordhinaysaa iyaga runtii kooxaha xisbiga dimuqraadiga taageersani haddii uu steve bannon meesha ka baxo iyo haddii shaqaalaha meesha joogo dhan ay baxaan waxaa cad inay sii wadi doonaan dagaalka waayo dagaalkooda wuxuu ku wajahan yahay waa madaxweyne trump oo ay ma aaminsan yihiin in uusan ahayn ruux u qalma inuu madaxweyne maraykana noqdo ugu dambeyntii madaxweyne donald trump wiigga ama toddobaadkii hadda dhammaaday waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aada ugu adkaa kadib markii rabshadihii ka dhacay gobolka virginia gaar ahaan magaalada charlesville uu madaxweynuhu go-aamadu ka qaatay ay noqdeen kuwo aada loo cambaareeyey maxaad adigu ku qiimeyneysaa madaxweyne trump wakhtigan iyo dee iyo jidku ku wajahan yahayba waxa cad sida dad badan oo maraykan ay hadda aaminsan yihiin xaaladda aqalka cad uu ku sugan yahay iyo madaxweynaha maraykanku haddaan wax iska bedelin in ay sii jiri doonto jahawareer badan waayo madaxweynaha maraykanka waxaa lagu yaqaanay taariikhiyan inuu yahay shaksi aada u go-aan adag go-aamadiisana aan bedelin arrimihii virginia ka dhacay oo kale waxyaabaha ay keeneen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu dhowr mar isbedelo inuu mar yidhaahdo labada dhinacba way khaldanaayeen inuu haddana yidhahdo kooxihii cunsuriyiinta ahaa mayalka adkaa ee naasiyiinta iyo cadaanka u badnaa ayaa khaldanaa inuu haddana dib uga noqdo yidhaha labaduba waa khaldan yihin marka waxyaabahan badana iskhilkhilaafaya waxay kutusayaan madaxweyne aan si cilmiyeysan ama istaraatiijiyad ku dhisan aan u shaqaynayn ee marba waaqica meesha uu joogo loo jiidayo taasina waxay keeni kartaa kalsoonida shacabka maraykanku ay ku qabaan inay sii yaraato haddii aan wax isbedelin
faysal deri oo ka mid ah soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota waxa uu khadka telefoonku ugu warramayey waryaheena cabdulcasiis xuseen cusmaan
welina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay waa sabti sagaal iyo tobanka bisha august ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haatana weli maraykanka ayaan ku jirnayo gobolka washington ee dalkan maraykanka waxaa khamiistii lagu aasay nin soomaali ah oo dhintay maalintii xaddii ahayd kadib markii ay toogasho ku dileen sida la sheegay bileyska magaalada kenewik ee gobolkaasi ninkan oo magaciisa lagu sheegay xuseen xasan ayaa jaaliyadu sheegeen inuu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka hase yeeshee warbaahinta maxalliga ayaa tabinaya in ninkan uu sitay seef wadadana marayey kadibna ay dad booliiska u sheegeen xilligaasina ay booliisku toogteen markii isaga iyo booliisku ay dabcan sida la sheegayo gacanta isla galeen haddaba cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee magaalada kenewik ayaa waryaheena nuur bukhaari uga waramay sida dilka ninkaasi u dhacay
axadii galabnimadii isagoo masaajidka maqribki inuu ku tukado usocdo casar wuu soo tukaya u reebi oo maqribkii inuu masaajid kasoo tukado raba oo wata birta barbecue hilibka lagu dubto hilibka birta lagu dubto oo weliba joornaal ku duuban hataa banaanka ma ma oolin maogtahay joornaal buu ku duubtay wadaduu lugeynayay qof dadka kamid a oo dadka magaaladan degan tali city kamid a ayaa booliska wacay nine one wacay wuxuu sheegay in nin seef wata si isaga ka dhigay hadalka seef nin wata inuu jidka lugeynay then dispatchkii wuxuu usoo diray laba officer oo boolisa labadii officer isla markiiba ninkii waa toogtay sida aan newska ku aragnayna waxay ka codsadeen inuu malaha dhulka seexdo ninkana nin xanuunsan buu ahaa oo waa oo mataqaanaa maskaxda ka jiray malaha wuu diiday hadalkii tanisna lama siin horaa laga toogtay waa gartay marka bulshada soomaalida oo aada adigu ka mid tahay ee degan magaaladaasi kenawig ama tri city ma la kulanteen booliska oo arrintan ma weydiiseen sida ay wax u dhaceen waan weydiinay booliska waan u tagnay annagoo shan nin ah waxay noo sheegeen laba nin oo detective oo waxbaara oo kiiskan qaabilsan inay noo ballaminayaan labadii nin baanu la kulannay wayna wareysteen aidiyaday naga qoreen informationka markayna weydiiyeen waxaan ka naqaana ninkan iyo siduu ahayna wareysteen kadib baan anagu u gudbinay inaan rabno wax sababta ninkan lagu dilay iyo video haddii laga duubay inay na tusaan annagana wa garta sababta waxaan aaminsanahaana ninkan mindida inuusan mindi wadan uu watay barbecue hilib baasha lagu dibo anaana right siiyey oo arkay wuxuu watay baan joornaalna wuu ku duubtay oo sabab loogu wacaba boolis meesha ma oolin sababtoo qofku hadduu wax ataago ama wax weerarayo qofku nine one wici karaya laakiin qof weynayo wixiisana asturtay oo wax uu watana wibam ahayn wax controband ah wax dukaamada lagu gada wey meel kasta lagu gada wuxuu wata oo mataqaana aan controband ahayn bu in bolis loo waco haddana deg deg loo dilo waa arrin aanan aaminsanayn baan kulay laakin waxaan rabnaa video inaan na tustaan wuxuu noo ballan qaaday in nala tusi doono wixii ay hayaan
waa gartay marka marka markii maalin kasoo weysay buu isoo wacay inaan ku tusinaan rabaa buu yidhi waanu ballanay wuxuuna tusay wejigiisa keliya wax videona ma tusay wejiga oo qofka dilay miya askariga toogtay qofkii la dilay qofkii la dilay wejigiisa oo sawir haye intaasuu na tusay marka waxaanu aaminay inuusan haynin wax video ahoo oo ninkan oo attack samaynaya ama ninkan oo amardiidad samaynaya iyo inuusan haynin baanu og waaya idinka hadda bulshadeenan soomaalida ee degta magaalada eh, maxaa tallaabo ah oo aad qaadan doontaan
wax tallaabaa hadda aan weli qaadnay ma jiro Eh, oon ka ahayn in aan ninkii horta xabaalanay shalay oo waxaanu ku mashquulsanay saan ninkaa u xabaalan lahayn aan oga soo bixin lahayn eh, gacantooda arrintaa markay dhacday kadib wax xidhiidh aan la samaynay oo kale oo community kale oo soomaaliya eh, weli ma jiro laakiin waxaanu la hadalnay eh, keer nimanka la yidhaahdo oo ya looyarada muslimiinta ee maraykanka kuwaasaanu la xidhiidhnay oo form noo soo diray formkaasna weli maanan u celinin oo emailkay noogu soo direen inaan buuxinan u celinaan rabnaa waxayna noo sheegeen inay imanayaan oo ay guriga imanayaan soo booqanayaan agoonta waayahay marka eh, isaga ma xaas buu ahaa oo leh caruur haa wuxuu ka tegay sideed ilmood iyo xaas xaaskiisana way sidiisoo kale u jiran tahayo laakiin iyadu waa waa la u yahay oo mataqaana dawladdu way ka wareysaa laakiin isagu waraaqo ma haysto oo hadda ka hor waa lagu kari waayey dhakhtar oo Marka jiro xaas way jiran tahay iyada jiro nuucee ah ayaa lagu sheegay Ah, jiraan oo waali ah bay qabtaa
waa gartay marka maxaa kaloo ka taqaanay xuseen xasan xuseen xasan intii magaalada degenaaba waan aqaano kastamarkaygu ahaa Eh, dhowr jeer xataa seattle wuu raacay lasti time waxaan adeeg u doontay seattle waxay ahayd lasti saturday eh, khamiiskii hore uu iraacay in iska xanuunsan buu ahaa marka america goorma ayuu yimid isaga american iyo wuxuu yimid eh, sideed sana uu joogay sidii wiilkiisa noo sheegay waxaana lagu soo dejiyey seattle washington Eh, laakiin halkan wuxuu usoo wareegay two thousand ninety meelaha
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xasan oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee deggan magaalada quinik ee gobolka washington waxaana waryaheena nuur bukhaari uga waramayey dil nin soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi oo waxaana ninkaasi uu dhintay kadib markii bilayska magaaladaasi ay toogteen
subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynaha dalka turkiga rajib tawi- tayyib erdogan ayaa turkida degan jarmalka ugu baaqay inaysan u codayn hogaamiyaha jarmalka iyo xisbiyada waaweyn ee dalkaasi doorashada la filayo inay jarmalka ka dhacdo bisha soo socota erdogan ayaa markel ku tilmaamay in ay cadow ku tahay turkiga Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de waxaan ugu baaqayaa dhammaan turkida degan jarmalka in aysan ku khaldamin in ay taageeraan xisbiga s d b iyo christian democrats green party iyo dhammaan xisbiyada kale ee cadowga ku ah turkiga taageera xisbiyada siyaasadeed ee kale ee aan cadowga ku ahayn turkiga hadalka erdogan ayaa qayb ka ah hadalkii ugu kululaa ee ka dhanka ah markel iyo xisbigeeda christian democrats taasoo muujinaysa kala qaybsanaanta sii ballaarinaysa ee u dhexeeya labadan waddan ee ka wada tirsan nato xiriirka ankara iyo berlin u dhexeeya ayaa xumaa wixii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay turkiga sanadkii hore iyadoo xukuumadda ankara ay xirtay in ka badan konton kun oo qof sidoo kalena ay shaqada ka erisay boqol iyo konton kun oo kale waxaana taasi ay keentay in dalalka yurub ay cambaareeyaan erdogan oo aan dulqaad badan u lahayn cambaaraynta yurub ayaa ku eedeeyay jarmalka in ay ka jir- ka jirto dareen iyo caadifad looga soo horjeedo turkiga
waa hagaag welina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna gebagabada idaacaddaan kusii siqaynaa waxaan doonayaa bal ciyaarihii inaan idiin soo gudbinno waxaa inoo haya waryaheenna nuur bukhaari oo stuudiyaha igu welaya nuur haya mahadsaned cabdulcasiis horyaalka dalka jarmalka ee bundesliga ee xilli ciyaareedkan cusub ayaa xalay si rasmi ah u furmay iyadoona kooxda haysata horyaalnimada ee bayer munich ay guul ku bilaabatay kadib markii ay saddex gool iyo gool ku garaacday bayan leverkusen ciyaartan oo muddo shan iyo toban daqiiqo ah loo hakiyey roob culus oo ka da-aya garoonka alenis arena ee magaalada munik ayaa waxaa markii ugu horreysay taariikhda horyaalka jarmalka loo adeegsaday qalabka teknolojiga ah ee waxaa duuba ee ay fifa iyo uefa ay ugu talagaleen in lagu caawiyo garsoorayaasha garsoore tobias stella ayaa u baahnaaday in uu la tashado garsoorayaasha maamulayay qalabka f a r ee teknolojiga ah kadib markii xerada ganaaxa lagu legday weeraryahanka kooxda bayer munik robert lawandaweski wuxuuna ku abaalmariyey rigoore taas uu gool u bedelay lawandaweski goolasha kale ee bayan waxaa u kala dhaliyey nicholas suul oo difaaca ka ciyaara dhowaana ay kooxdaasi kasoo iibsatay naadiga hoffenham iyo laacibka kale ay bayan bishii julaay kala soo wareegtay kooxda leon ciyaaryahan toliso goolka keliyaha ee bayan liverkusen waxaa dhaliyey ciyaaryahan admiir maxmedi bayan munik oo ah kooxda ugu guulaha badan horyaalka jarmalka iyada ayaa qaadaysay horyaalka dalkaasi shantii sano ee lasoo dhaafay ciyaaraha kalena caawa ayay dhici doonaan kooxda hamburg ayaa la ciyaari doonta augsburg herta berlin waxa ay soo dhoweyn doontaa stuttgart hovenhem ayaa la ballansan werder bremen ugu dambeyntiina kooxda difaacanaysa horyaalka dalka faransiiska ee monaco ayaa noqotay naadigii ugu horreeyey oo shan iyo toban kulan oo xidhiir ah oo ka tirsan horyaalka dalkaasi badisa kadib markii ay xalay gool iyo eber uga badisay kooxda meds xubinta ciyaaraha waa naga inta
waa tahay haatanna heestayaan kusoo gabagabayn jirnay barnaamijka fanaanka waxaan idin hayaa waa bashiir cali xuseen iyo heestiisa arji yes nearly 300 aid workers worldwide. In 2016, the United States, the world's
This program has.
waa tahay cilad dhinaca farsamada ayaa dabcan jirta waan idinka raalli garaynaynaa heestii arji ayaan idiin haynaa oo mardhow idinku soo maqan
ogadu ku faafodiday inaan adkayso ika asqeeyo igu ka eryaay ogow naftaa kuoman adige ogow naftaa kuoman adige imisa adoo kale ardi iila timidun oofin maya aaniri ahwadaa u joojiyey
heestaasi arji ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabanaynaa idaacaddeenniina waa naga intaa waxaana idinla socodsiinayey nuur xasan nuur iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan tan iyo kulan dambana nabadgelyo mayaaniri awadaa u joojiyey wadnahay ololaye iidhigo abaalo arrintayda meel mari wadnahay ololaye iidhigo abaalo arrintayda meel mari